بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما بعد ودرسي أفراد كتابك سفينة النجاة وحان كبلاب قولك ومصنف كليه رحمه الله تعالى فصل أعذار الصلاة اثنان أحكامتي مركز صلاة إن هلكا كجري دونا إن شاء الله تعالى يو طهارذي إيا إنو سو دماتي سؤال حال إلا سو قري waa kii inoo sheegay sheekhu mubtilaadka tayamumka ku daray watawahum اlmaa'i in tayamama lifaqdihi markaa qof baa wuxuu yihi tawahum اlmaa'i hal maqsuudu walaa yushtarau aldan اlghaalib yani wuxuu ujeedaa baan filayaa ma tawahumka yani in laismoodsiiyo inay biyo jiraan baa tayamumkii jebinaysa mise in loo maleeyo oo qofka markaa male haalibah uu helo mayana ee keliya inuu xataa ismoodsiiyo ayaa tayamumka ku jabaya kol haddaanu salaad ku jirin inuu ismoodsiiyo uun inay biyo jiraan ayaa tayamumkii uu kaga jabaya halkan wuxuu yihi faslu acdaaru الsalaati ithnaan wuxuu sheekhu uu ku bilaabay salaaddii axkaamteedii fusuushii khusaysay inuu inooga waramo salaada cudurdaarka loo dibdhigi karo acdaarta uu sheegayaa waa cudurdaarkii keensanayey inaanu qofku ku dambaabin salaada uu dibdhigayo waa laba buu yidhi acdaaru الsalaati ithnaani laba weeyi annawmu inuu seexdo wanisyaanu iyo inuu ilaawo qofkii isagoo hurdo salaadu dhaafto ku dembaabi maayo kii is-ilaawa ee salaaddii goor wakhtigeedu baxay un xasuustaana ku dembaabi maayo laakiin qofkii kale ee si kale salaadda markaa wakhtigeeda uga saaraa wuu ku dembaabayaa waxaa kaloo markaa halkan la raacinayaa zubadkana way noogu iman doontaaye qofkii labada salaadood jamcinayey isu geynayey jamcu taakhiirka samaynayey ee akhirayey dee duhur iyo casar xagga dambeu ka wada tukan karaa maqrib iyo cishaaina xagga dambe ayuu ka tukan karaa qofkii musaafirka ahaayoo kale marka kaasina waa sabab saddexaad oo jamcin weeyi daraaddeed oo loo dibdhigay sabab afraadna way noo iman doonaa isaguna waa in qofkii la qasbo oo loo diido salaadii afartaa wixii ka soo hadhay qofkii salaada wakhtigeeda ka saaraa wuu ku dembaabayay haddii laakiin afartan mid ka midihii uu keensaday qofku inuu salaada wakhtigeedii ka saaro ku dembaabi maayo qofkii hurdadu la tagtay waynu kala qaadaynaayoo goormuu seexday baynu horta isweydiinayn salaadoo wakhtigeedu soo galay buu seexday mise salaadoo aan wakhtigeedu soo gelin hadduu seexdo salaadoon wakhtigeedu soo gelin dembi kuma leh xataa ha is yidhaahdo wallahi haddaad seexato salaaddu way kaa tegi doontaa kol hadday hurda hayso iska seexaa la odhani wakhtigii salaadduna aanu soo gelin kii laakiin wakhtigu u soo galay isagoo soo jeeda ee wakhtigii salaadoo soo galay seexday waxaynu eegaynaa miyuu islahaa waktigoo jiraa toosaysa mise wuxuu isaga laftiisu filanayey inuu wakhtigu dhaafayo hadduu islahaa wakhtigoo soo wakhtigoo weli jira iyaa toosaysaa in yar qac ka yar siiyo deetana salaaddana waad gaadhi hadduu islahaa dembi ma laha laakiin hadduu seexday wakhtigii salaadoo soo galay isagoo isdareensan inaanu wakhtiga salaadana kacayninoo hurdada haysa iyo markuu wax qiime qiyaaso waxa weeye u badinaya inay salaadaasi ka tegayso kaasi waa dembiile kaasi waa dembiilo wuu ku dembaabaya qofkii hurda in salaada loo kiciyo kan dembaabay hadduu yahay waa waajib kan dembaabaya hadduu yahay in salaada loo kiciyo qofkii kale arkayaa u kiciyo waajib bay ku noqonaysaa in loo toosiye laakiin kii aan ku dembaabine waktiga ka hor seexday ee deetana adiguna aada ku soo dul jeeday eed arkaysa waktigii salaadoo ka sii baxaya culammadu waa sunna unbay yidhahdeen inaad toosisaa mar haddaanu dembi lahayn oo ninkaa cudurdaarka ku hurda u yahay ee salaaddii cudurdaarka ay ku dhaafayso waxaa laguu sunneeyaa inaad u kiciso ood salaadda u toosiso laakiin haddaad iska dayso o is tidhaahdo ha iska maaragtay hurdo dhammaysto ku dembaabi maysid mar haddaanu isaguba dembaabayn ilowguna dee waaba qofkii oo ogsoonaa in waktigii salaadu soo galay aad tukatid buu islahaa waa ilaawo ama mabuu isdareensanaynba oo waktigii salaaddu wuu soo galay lakiin soo gelayba muu mooday wuxuu ku war helay oo waktigii salaadoo baxayba kaasina naasigana la raacinayaa kan isilowsanaa baa la raacinayaayo isagana salaaddii waktigeedu dhaafay ku dembaabi maayo laakiin labadaba iyo cid kasta oo dee salaadda waktigeedu dhaafaba waxaa laga doonayaa inay qalleeyaan oy salaaddii tukadaan faslun shuruudu asalaati hamaaniya salaaddu shuruudda ay ku asaxdo sideed weeye shuruudda ay salaaddu ku asaxdaa waa sideed kow طahaaraة اlxadaثayni labadii xadaث in laga daahir yahay labada xadaث maxay ahaayeen alxadaث اlأkbar wاlxadaث اlأصغar kii mayriga waajibinayey aynu xadaث اlأkbar u naqaano iyo wixii weyse waajibiya aynu u naqaano xadaث اlأصغar labadaaba waa in laga laga daahir yahay oo qofku weysana aanay ku waajibin mayrina aanu ku waajibin wاطahaaraةu can الnajaasati sidoo kale shardiga labaad waa inuu qofku daahir ka yahay najaasadii fi اthawbi maradiisu waa inay daahir ka tahay walbadani jir ahaanna waa inuu ka daahir yahay walmakaani meeshuu ku tukanayana waa inay daahir ka tahay marada waynagii sheegnayo maro maxaa soo gelaya nuri halkaa sababka la xukun noqonaya wixii uu siday wax kasta oo qofku sidaa waa inuu daahir yahayoo maradii buu la mid yahay jirhkiina waa isaga badankiisii oogadiisa dushiisaa sare waa inay daahir tahay makaankiina waa inta xubnihiisu ay taabanayaan ama maryaha uu xidhan yahay ay taabanayaan yaa iyaduna shardiga inay daahir tahay oo iyadana horeynu usoo sharaxan wa satru lcawrati cawrada in la asturo yaa iyaduna shardiya waanay noo iman doontaa qof walba cawradiisu intay tahay waistiqbaalu lqiblati kacbada oo la qaabilo ayaa iyaduna shardiya wa dukhuulu lwaqti waqtigii salaadu inuu soo galo ayaa iyaduna shardiya weliba waxay culammadu yidhahdaan oo ka sii daqiiqsan ka sii xeel dheer alcilmu bidukhuuli اlwaqti in la ogaado ama la maleeyo inuu waktigii soo galo waa in waktigii jiro adiguna aada ogaatay inuu soo galo maxaa meesha lagu saarayaa kii iska tukaday isagoon garanay inu wakti soo galayo in kale deetana ay caddaatay inuu markanuu tukanayo waktigu uu jirayba ku nasiibsaday iska tukaday uun deetana nasiibkuuni ku beegay waktigii salaadda waxaynu leenahay salaadi kuuma asixin waa in waktigu jiraa adiguna aada og tahay ama aada malaynaysa in waktigii salaaddu uu jiro markaad leedahay nolena aad malaynaysana yani waxa weya de waxbaad eegeegto waxbaad qiyaastay markaasaa tilme waktigii salaaddu waa jiraa waa la gaadhay waktigii salaadda deetana saasaad ku tukatay way ku asaxaysaa salaaddii mar haddii waktigeedii ay dhacdo waalcilmu bifardiyatihaa inuu qofku og yahay salaada faralka ah inay tii faralka ahay tahay oonu sunno moodaynin ama aanay garasho la-aani ka hayn salaadani ma sunaa mise waa waajib hadduu iska tukado salaadii duhur isagoon garanayn ma sunaa mise waa waajib maxaa safeenutusalaadkii nagu soo maray dee ka asixi mayso inkhalaa min alcaqiidatayn labada caqiidaba hadduu ka madhnaado waa sunno iyo waajib midna muu aaminin wuu iska tukaday salaadaasi uma jirayso mar hadday tii faralka ahay tahay hadduu sunno ka aaminana waa saas oo kale marka waa inuu og yahay salaaddii waajibka ahayd inay waajib tahay waa inuu ka warqo wa an laa yactaqida waa inaanuu aaminin fardan min furuudihaa rukni arkaantii salaada ka mida sunatan inuu sunno yahay waa inaanu ka aaminin taasina iyadana hadduu sujuudda sunno iska moodayo ama uu rukuucda sunno moodayo dee salaaddii u asixi mayso oo qof salaaddii oo dhanba sunno moodayey ayuunbuu la mid noqonay waijtinaabu lmubdilaati waxyaalihii salaadda burinayeyna iyadana waa inuu ka dheeraaduu ka dhowrsoonaado intaba badankooda shuruu sharaxooda horeynu usoo marno hadda ku dheeraan mayno qaarna sheekhay noo soo celin doono alaxdaaثu اhnaani xadaثiyadu xadaثku markaa waa xaalad jirhka bani aadamka uu ku sugnaanayo oo u diideysa markaa waxyaalaha qaarkood waxyaalihii cibaadaadkii sharciga ahaa sida salaadii qur-aan akhriskii iyo wixii lamidka ahaa haddaba xadaثkaasi waa laba qaybood buu yii asqaru wa akbaru ku yar iyo ku weyn falasqaru xadaثka yari maa awjaba اlwuduu'a waa wixii weyse waajibiye walakbaru ka weynina maa awjaba algusla waa wixii waajibiya maydhi wixii maydhi waajibiyana xadaث akbar baynu odhanayna waanaynu soo marnay alcawraatu arbacun waa inagana lisatru lcawra baa salaadii shardiga cawrada in la asturo cawradihii haddaba waa afar buu yidhi cawraة الrajuli muطlaqa wاlamati fi الsalaaةi maa bayna الsurati wالrukbati cawraة الrajuli ninka cawradiisu inuu asturo laga doonayaa muطlaqan iyadoon la kala qaadaynin oo aan laga hadlaynin markuu salaad ku jiro oo keliyahe ama salaad ha ku jiro ama yaanu salaad ku jirine ninka cawradiisu iyo wاlamati addoontii cawradeedu iyadu waa fi salaati cafwan cawratu rajuli ninka cawradiisu ama addoon ha noqdo ama xor ha noqdeedhe mutlaqanta halkaasaynu marinayna cawratu rajuli ninka cawradiisu mutlaqan iyadoon la kala qaadayn ma xor baa mise waa addoon iyo wal amati gabadhii addoonta ahayd cawradeedu labadaba fi salaati hadday salaadda ku jiraan waxa weeye maa bayna aلsurati wاlrukbati inta u dhaxaysa xudunta iyo iyo jilibka sidaa waad odhan karaysa sidii horeynu nidhi muطlaqantana waad odhan karaysaa laba intaba haddaa isku qaadana waa caadi ninka cawradiisa ama xor ha noqdo ninkaasi ama addoon ha noqdo ama salaada ha ku jiro ama yaanu ku jirin iyo gabadhii addoonta ahayd cawradeedu marka salaadda laga hadlaya tii salaadda ugu ansaxaysay laga hadlayo waa maa bayna asurati waalrukba xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa marka ninkii cawradiisu waa xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa xudunta iyo jilibka ma soo gelayaan marka laakiin dee qayb kamidii qasab bay noqonaysaa waa inagii safiinatu salaadka ku arag ama rag hala joogo ama dumar hala joogo ama keligiiba ha jooge oo meel keligii ha ku tukanaye cawradiisu waa intaa haddaanu salaad ku jirin dadna aanu la joogin cawrada inuu asturo laga doonayaa markaa waxay noqon uun saw-ataynka cawrada adag uunbaa inuu asturo laga doonayaa hadduu keligii meel iska joogo unu salaadna tukanay oo culimmadu waxay leeyihiin qofku inuu isqaawiyo keligiiba meel ha joogey xaajo la-aan inuu isqaawiyaa ma banaano marka intuu asturaya ee waajibka kuwii waa intee waa labadii cawre muqalladad ahaa ee la adkeeyey duburkii iyo farjigii waa inuu qariyo iyagu waa waajib mar baahii keensatay ayuunbuu muujin karaa iyaga isagoo hadda keligiiya hadduu dad la joogo rag iyo dumar maxaarim iyo kayrkood waxay doonaan ha ahaadaan mar haddii dadba ula joogana xuduntiisa iyo jilibkiisa inta udhaxaysaa waa ina u qarsoonta oo xataa ragga dhexdooda bawdada ma muujinaya bay culimmadu leeyihin hadduu salaada ku jirana waa saas oo kale ama dad hala jooga ama keligaa tukanayay xudunta iyo iyo jilibka inta udhaxaysa waa inay u qarsoon tahay oo asturan tahay gabadhii addoonta ahay markay salaada tukanayso inta laga doonayo ee salaadu ay ugu asaxaysaa waa in xudunta iyo jilibka inta udhaxayaduna ay qariso intaa hadday qariso salaaddii way u asaxaysaa oo cawradeedu waa sida cawradii ragga maadaama ay shaqaynayaan oo ay khidmaynayaanoo dad ajnabi iyo marti iyo waxyaal wixii yimid ba ay u shaqaynayaan iyagu sharcigu wuu ka khafiifiyey inta badanna dee qofkaa la addoonsanayo qof iska liito oo dadkii kale ka martabo hooseeyo weeyaan oo indhaha aan lala raacaynin markaasaa daraaddeed cawradeedii waa ka khafiifsanaatay salaaddii idan waa sidaa haddii dad ajnabi ay meesha joogaanna waa inoo imani wa cawratu lxurati gabadhii xorta ahayd cawradeedu fi salaati marka iyadana salaadda laga eego oo salaaddu wixii ay ugu asaxaysay la eego jamiicu badanihaa waa jidhkeedoo dhan maa siwa alwajhi waalkafayni marka laga reebo wejiga iyo labadaa kaf ma labada curcur marka laga reebo jidhkeedii kale oo dhammi waa cawra oo waa inay asturto tin inay muuqato lama ogola xaba tini inay muuqato markay salaada tukanayso lama ogola ciribteedu inay muuqato lama ogola dhudhunkeedaasi inuu muuqdo lama ogola qoorteeda wax inay ka muuqdaanna lama ogola haddii kale salaaddii waa sixi mayso wa cawratu lxurati fi salaati salaadda iyadana markay tukanayso inta in asturto laga doonayaa jamiicu badanihaa waa jidhkeedoo dhan maa siwa alwajhi waalkafayni marka laga reebo wejiga iyo labada kaf wa cawratu alxurati waalamati cinda alajaanibi gabadhii xurada ahayd xorta ahayd iyo tii addoonta ahaydba markay niman ajnabiyi meesha joogaan waxa inta waxaa laga doonayaa inay asturaan waxa weeye jamiicu lbadani jirhkao dhan addoontii iyo xuradiiba markii dad ajaanibi meeshii joogaan waxaa laga doonayaa jirhkoo dhan inay asturaan xataa wejigii iyo labadii kaf raggii ajnabiga ahaa baahi la-aan u muujin maayaan baa sheekhu raxmat ullaahi calayhi uu leeyahay markaa aduu wejigaa iyo labadaa kaf haddii fitno laga baqanayo dee waa isaasoo waa la qarinaya markii aan fitno laga baqanaynin iyay culammadu u badan yihiin culammada madhabka ay u badan yihiin inaanay khasab ahayn in la qariyo haddaan fitno laga baqanaynin laakiin haddii fitno laga baqanayo wejigi iyo labadii gacmoodba way qarsanaysaa mar haddii rag ajaanibi ay meesha joogaan wa cawratu alxurati waalamati addoontiina waa saasoo kale iyadoo markii fitna laga cabsado waa iswada asturi haddaan fitna laga cabsanaynin cawradeedu way ka sii khafiifsan tahay iyada intaa kale wa cawratu alxurati waalamati gabadhii xorta ahayd iyo tii addoonta ahaydba cawradooda inay asturaan la doonayaa cinda alajaanibi rag ajnabiya markay ag joogaan jamiicu lbadani waa jirkoo dhan wa cinda maxaarimihimaa gabadhan addoonta ah iyo gabadhan xorada ihi hadday raggii maxramka u ahaa la joogaan wanisaa'i ama ay dumar la joogaanna inta inay asturaan laga doonaya waajibka ihi maa bayna asurati waalrukbati waa inta udhaxaysa xudunta iyo jilibka cawradii raggaba ayuunbay la mid noqonayaan marka la eega raggii maxaarimta ay isu ahaayeen iyo sidoo kale dumarkii oo intaasi cid aan zawj ahayn ama aan maarata ninkii qabay ahayn ama addoonta sayidkeedii ahayni xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa ma arki karo bawdada wax ka mid ah qofna inuu arka lama ogola ninna inuu ninka arka lama ogola gabadhi inay waxa weeyaan gabadh ka aragta lama ogola waxa weeye ninkii maxramka ahaa ragga qaarkood baa surwaal yar dabagaaba xaafadaha iskaga dhex joogo waxa weeye waa anshaxumo jilibkiisa iyo xuduntiisa intaa udhaxaysa waa inuu ka asturaa xataa dumarka ay maxaarimta yihiin iyo ragga ay walaalaha yihiin iyo kuwa kalaba taasi markaa waxa weeye cawradii salaada wixii loo asturayey iyo sidoo kale dadka kale wixii aad ka asturaysay inay arkaanba saas ayaa loo kala saaray faslun arkaanu الsalaati sabcata cashar salaada arkaanteedii waa toddobiyo toban buu yihi alأwalu midka koowaad anniyatu waa niyadii الثاني midka labaad تكبيرة الإحrاaم waa الله أكبر ti salaada lagu xidhanayay الثالث midka saddexaad alقiyaamu calى الqاadir waa sare joog in la sare istaago qofkii awoodda u lahaa maxaa loo istaagayaa تakبيرaة الإحrاamka iyo faatixada intaa in loo istaaga waajib weeye في الfardi hadday salaadu faral tahay ama hadday salaadu suno tahay dee waa iska fadhiisan karaysa الرaaبicu ka afraad qراءaة الفaatixati faatixadii in la aqriyo rukni weeyi salaad farala iyo salaad sunnaaba alkhaamisu midka shanaad alrukuucu waa rukuucdii asaadisu midka lixaad alطuma'niinatu fiihi in lagu xasilo asaabicu alictidaalu inuu qofkii uu markaa qumaati noqdo rukuucdii qallo waxay ahayd moogtahay foorar ictidaalkii markaa waa inuu qumaati uu qofku noqdo oo waxa weeye ka istaago rukuucdii الثامن الطمأنينة فيه إنه كحصل التاسع السجود مرتين لبدي سجودود العاشر الطمأنينة فيه سجودنا وإن لو حصل الحادي عشر كوي تمنات الجلوس بين السجدتين لبدا سجد أما لبدا سجودود فردقي أدحي الثاني عشر كلب يتمنى الطمأنينة فيه إن لو حصل الثالث عشر كصدحية تمنات التشهد الأخير أطحيات كده بوي الرابع عشر كافرية بنات القعود فيه وإن الله فريستا تحياتك الخامس عشر كشنية بنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيه النبي قال له صليه أتحياتك تنبدح وحوين فدقيس مركي أتحياتك لما السادس عشر كاللحية بنات السلام السلام عليكم تيوي السابع عشر الترتيب إن صلاة دي لترتيبيو سيداوك الرئيس الله كلا دنبيسيو وإن صبرني rukn walba iyo sharaxidiisa iyo wixii ku tacalluqayay safiinatu salaadka iyaynu ku soo aragnay halkana wixii sheekhu ka ishaaro iyuun baynu arkay faslun anniyatu niyadu halaatu darajaati saddex martabo ayay kala tahay oo u kala sarraysaa oo salaadiibaa saddex martabo u kala sarraysa salaadi waa mid faralah soo maha salaadina waa sunne tii sunnaha ahayd mid wakti leh ama sabab leh iyo mid aan wakti iyo sabab toona lahayn ba usii kala baxaya marka tii wakti iyo sababta lahayd waa waa darajo faralkiina ka sokaysa tii aan wakti iyo sabab lahaynna ka sarraysa in kaanat isalaatu fardan salaadu hadday faral tahay wajaba waxa waajibi qasdu lficli ficilkii inaad niyeyso inaad salaad tukanayso inaad salaad niyeyso maxaa baxaya maxaa lagu saarayaa shardiga de waxaa lagu saarayaa kii isagoo tukanaya un is arkay mabuu niyeynba inuu salaad tukadee laakiin isagoo tukanaya ayuunbuu is arkay maxaa ka maqan qasdulficli baa ka maqan ficilkanba umuu qastinba laba watacyiinu magacow qalbigaa laga magacaabaya qalbiga inaad uga qasado salaadu tahay waxa weyaan inaad salaad tukato isla qalbigana aad ka magacowdo ma duhurbaa ma casarbaa ma cishaa'iba waa inaad garanayso dee qalbiga aad ka garanayso salaada tukanta tay tahay walfardiyatu faralnimadeedii iyadana in la niyeeyo oo inuu qofku qalbigii ku qabto salaadan uu tuka inuu salaad tukado salaadaasina tii duhur ay tahay faralkiina ay tahay saddexdaa ayaa markaa salaadii faralka ahayd ay kaa doonaysa wa in kaanat hadday salaadu tahay naafilatan sunne mu'aqatatan la mudeeyey oo waqti loo sameeyey ka raatibatin waaba sida salaadihii rawaatibta la odhanaya salaadaha faralkaa la socday duurka kuwii ka horreeyey kuwii ka dambeeyey oo kale aw daati sababin ama salaadihii sababta lahaa sida taxiyatulmasjidkii oo kale iyo muxuu ahaye salaaddii kusuufka oo kale salaaddii markaa de waxa weeyaan waqti ma laha lakiin sababtaasun bay leedahay kusuufkaasi kuwa noocaasa taxiyatulmasjidka aduu xagga dambe aynu iska raacinoo iyada maqsuudkeeda iska xasilayabaa mar walba la yidhi wajaba waxa waajibi qasdu lficli horta waa inaad ficilkii u qasdo inaad salaad tukato dee waa inaad u qasiday laba watacyiinu inaad salaaddii de cayintaana waa lagama maarmaan oo sunahana tukanaysaa kii duurka ka horreeyey inuu yahay de waa inaad sidaa u magacaabdo qalbiga ka magacaawdo salaaddii labadii ragcadood duur ka horreeyey ama afartii ragcadood duurka ka horreeyey labadii ka dambeeyey sidaa labadii maqribka ka dambeeyey inaad sidaa qalbiga ku qabato oo sidaa u magacaawdo iyaa lagama maarmaana haddii kale maxay iska noqonaysaa haddaanad magacaabina qasdulficil un lagaa helo salaadaasi waxay iska noqonaysaa sunno caadiya laakiin kuu noqon maysa raatibadii baa laleeyahy si ay raatibadii u noqoto waa inaad qalbiga ku qabato inay tahay labadii maqribka ka dambeeyey labadii cishaayiga ka dambeeyey afartii duhurka ka horreeyey labadii ka dambeeyey saasaa la doonaya wain kaanat naafilatan muطlaqatan haddii sunahani uu iska yahay sunno iska muطlaqa oo salaadu inaad iska tukanayso oo salaadana tukanaysa maxay ahayd waa iska sunaysanaya sidaa haddii arrinkaagu yahayna wajaba qasdulficli faqat qasdulficilun baa meeshaa waajibide inaad salaad doonaysay ilowaa maxaad tukanayso wallahi ma garanaya in ano tukanayo baan is arkay waxaanu leenahay qasdulficilkii baa kaa maqanoo waxba halkaa kuma xasilin laakiin qasdulficilkii markii la helo waxaa la helayaa naafila mutlaqa haddaad kasii tallabadood magacaawdo salaad sunno ah dee waxa weeye taa sunnaha ee muaqadka ah madaatu sababka ah ayaa lagu helaya tii faralka ayda labadaaba waxay la sii dheer tahay markii la magacaabo faralnimadiina waa loo niyoonaya haddaba halkan waxa laga ya dadka qaarkood inay waxoogaa waswaasa malaha faralnimadii maad niyoon tan kale maad niyoon niyada laguu sheegaya waa inaad garanaysid waxaanaad tukanaysid inay salaaddii duhur tahay inay faralna tahay ad soo garan maysid inaad salaad tukanayso waa inaad isgaranaysid salaadda ad tukanaysaa inay duhurkii tahay inay faralna tahay intaasi markii lagaa helo de waxa weeyaan waa waa niyadii waad la timid niyadii waad la timid oo way kuu dhanta haddii markaa shaki iyo waxaad ka baqanaysidna dee waxaad iska qaadan istixbaabkan culammadu ay sheegeenoo inaad markaa wixii magacawdo ah ood af afka kaga dhawaaqdo alficlu ficilku usallii waa inaad usallii qalbiga ka niyooto waan tukanayaa waa inaad qalbiga ka tidhaahdo watacyiinu magacawguna duhran duhur waa inaad qalbiga ka tidhaahdo aw casran ama casar aad qalbiga ka tidhaahdo ama cishaa'i siaad uga odhanaysaa dee waad garanaysaa waa inaad ka garata qalbiga waxaanaad tukanayso salaad ay tahay inaad salaad tukanayso duhurkii ay tahay faralna ay tahay waalfardiyatu fardan usallii duhran fardan duhur farala ayaan tukanaya qalbiga waa inaad ku qabato ama casar farala aan tukanaya intaa markaad garato waajibkii waa lagaa helay dhawaqiina waa inagii soo marnayo waa iska mustaxab khaasatan qofkii ka baqanayay inuu waswaas iyo shaki uu ku yimaado miyaad niyootay mustaxab buu isaga noqonaya faslun shuruudu takbiirati alixraami sittata cashara shuruudda takbiiratulixraamku waa lix iyo toban takbiiratulixraam lix iyo toban shardi bay u baahan tahay kow an taqaca xaalata alqiyaami fi lfardi inay dhacdo salaaddii hadday faral tahay adigoo taagan xaalatulqiyaam adigoo sara joog ku jira waa inaad allaahu akbarta la timaado adigoo sii kacaya oo weli kicin haddaad allaahda ku sii dhawaaqdo ood akbartii uun la istaagto salaadi kuma xidhmin faralna ay salaadu tahay kol hadday faral tahay kuma xidhmin hadday sunno tahay waa iska guntamaysaa sidoo kale hadaad imaamkii rukuucsan timaado ood ka gaadhsii tidhaahdo ood allaahu akbar tidhaah adigoo sii fooranaad allaahu akbar tidhi rukuucda la gaadh baad isladi aanay ragcadda ku dhaafin markaasaad allaahu akbar ti ama wax kamida riday adiga oo foorara dee kuumay guntamin salaadaasi ma xidhmin allaahu akbar ti adigoo taagan inaad la timaadid baa la doonaya wa an takuuna bilcarabiya waa inay af carabi tahay allaahu akbar waa inay tahay ilaahay baa ugu weyn inaad tirahdo ama ilaahay baa wax walba ka weyn salaadi ku guntami mayso wa an takuuna waa inay tahay bilafdi اjalaalati lafdiga jalaalada lafdiga jalaalada waa allah waa inaad allaahu tiraahdo ma hadaad maga kal magacyada ilahay ku bedesho alraxmaanu akbar ama alqadiiru akbar so magacyada ilahay ma alcasiizu akbar alcaliimu akbar haddaad tiraahdo kuu guntami mayso salaadu magacyada ilaahay ee badan allah oo keliya iyay salaadu ku guntanta allaahu akbar marka allaahudaasi magac kaloo magacyadii ilaahaya kuma bedeli kartid wey wa bilafdi akbar lafdiga akbarna waa inaad raacisid oo aanad isagana lafdi kale oo la micno ah aanad ku bedelin haddaad tidhahdo allaahu acdam akbar iyo acdam waa isku macno laakiin haddana dee waxa weeye taa sharcigu uu ku yimid ee takbiirta ah ayuunbay ku guntamaysaa salaaddii allaahu akbar waa inaad la timaadi waayahay watartiibu bayna alafdayni labadan erey inaad tartiibtooda ilaaliso allahda horreysiiso allaahu akbar oonad kala bedelin akbarullaahu haddaad tidhaahdo salaadu kuu xidhmi mayso wa anlaa yamudda hamsata aljalaalati hamsada lafduljalaalaha waa inaanu medin allaahu akbar waa inaanu odhan allaahu haddaad tidhaahdo ma ilaahay baabuu noqday allaahu akbar ma ilaahay baa weyn bay noqotay markaas oo halis maa marka waa inaad allaahu aa ha odhanin ha dheerayn allaahu akbar wa cadamu maddi baai akbar ba'da akbarna waa inaanu medin allaahu akbar hadduu idhaahdo akbar iyaduna waxa weeyaan dee ilaahay baa weyn may noqone akbaar waaba jamcu kabar bay yidhaahdaano kabarna waa kamankan la tumo marka akbaar kamanaad sheegtay maad sheegi ilahay baa weynba maad odhani marka allaahu akbar akbar waa inaad saa usoo gaabiso wa an laa yushadid albaa ba'da waa inaanu shadid allaahu akbar hadduu yidhaahdo waxa weeyaan isagana salaadi uma guntamayso oo waxaas wax macne samaynayaba ma noqonayo macnaba ma samaynayo markaa akabar iyaduna ma jirto wa an laa yaziida waawan saakinatan waaw sukuunle waa inaanu allaahuda aakhirkeeda ku siiya allaahu akbar hadduu idhaahdo uu hadii dheereeyo allaahu mogta waxaan waa khaladaadkii baa laga soo ururiyey culamadu marka taana waa inaad taana iska aasib lagu leeyahy marka hadaa lamadayaana iyaduna meeshii way way baabiinaysa way macno tiraysa aw mutaxarikatan sidoo kale waa u xarakaysanna waa inaanu kordhinin bayna alkelimatayni labada erey dhexdooda allaahu wa akbar allaahu wa akbar hadduu idhaahdo ilaahay iyo mid weyn bay noqotay iyaduna ilaahay baa weyn may noqon salaadi markaa iyadana ku xidhmi mayso allaahu akbar dadka qaarkood ba waxay sameeyaan allaahu akbar oo hamsihiibay wow u bedelaan allaahu akbar marka taasi damadan ka horeysa iyo wowgan fatxada leh ayaa af carabiga meelaha qaarkooda wowga noocaasa loo bedela ayaa jiro ibdaalku ku sida yuaakhidukum yuwaakhidukum loo yidhaahdo oo kale marka taas waxay yihahdeen caamadiina qaarkood way ka dhacdaay taasi qofkii markaa iska caamiga ahaa waa loo saamaxaya lakin haska hagaajiyo maadaama ay af carabgii ku jirto hamsada damadu ka horeysa fadxaysan in maarata wow loo bedeli karo way iska jirtaay laakiin waa inuu iska soxo wa anlaa yaqifa bayna kalimatay wa anlaa yaziida waawan qabla aljalaala lafdiga jalaaladu allaahu ah waa inaanu wow ka sii horreysiin wallaahu akbar hadduu idhaho wallaahu akbar oo ilaahay baabay noqonaysa marka oodan halkay markaa la haysato iyaa iyaduna meesha ka maqan wixii lagu cadfayey iyaa meesha ka maqan baa markaa leyada wuxuu yidhi wa anlaa yaqifa bayna kalimatay takbiiri waa inaanu istaagin labadan lafdi ee takbiirta allaahu akbar dhexdooda waqfatan istaag joogsi طawiilatan dheer iyo walaa qasiiratan mid gaabantoona allaahu akbar hadduu yidhaahdo iyadana waxa weeyaan kabara lama odhanayaba waa inuu isku xidhiiriyo allaahu akbar yidhaahdo aanu markaa waqfi aamus waa inaanu udhexaysiinin wa an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyo jamiica xuruufihaa xarfaheedoo dhan waa inuu maqashiiyo naftiisa horena waynuu soo sharaxnay ismaqashiintaasi qaar baa waswaasay oo mooday oo ummaddii waxa weeyaan tashwiish ku furay kuwii hareeraha ka xigay ismaqashiin siduu isu leeyahay buu sidii imaamka oo kale allaahu akbar isagoo ma'muumo imaamka ku daba joogay marka ismaqashiintani waa tii aynu sheegaynay haddii aanay meeshaasi dabaylo jiri lahayn dadna aanay joogi lahayn oo buuq aanu jiri lahayn isagana si fiican dhegihiisu ay u hagaagsanaan lahaayeen allahu akbar markuu yiraahdo uu ismaqli lahaa marka waa in lagu dhawaaqo waxa weeye carabkii iyo debnihii iyo dhaqdhaqaajiyaa la doonaya oo hadduu meeshaasoo kale joogi lahaa uu ismaqli lahaa sida caadiga ahna dee qofku wuu ismaqlaya hadduu si caadiya dabiiciya uu markaa hoos u yidhaahdo wuu ismaqlayaa markuu keligii ama meel bilaa buuqa oo bilaa dabayla ah uu joogo dhagihiisuna ay hagaagsan yihin caafimaad qabaan saasun baa loo jeeda marka waxa la diidan yahay kuwii aynu sheegaynay de iyagoona afkaba dhaqaajinin uun odhanayey ee qalbiga uun allahu akbar ka niyoonayey kuwaasi dee salaadii uma xidhmin ودخول الوقت في المؤقت ها markaad Allahu akbar ta ku dhawaaqayso waxa shardi ah inuu waqtigii u soo galay salaadii waqtiga lahayd ee xidhanaysay de waa in waqtigeedii soo galay waqtigii ka hor la xidhan maayo salaadii wa iqaacuha wa inaad Allahu akbar tir aad aad ridood la timaado xaalal istiqbaali adigoo qiblada u jeeda adigoo qiblada u jeeda waa inaad takbiirtii la timaado ila salaadii baa ay kamid tahay والله يخل إن أنا قفك ماشا كسار بحرف من حروفها حرف حروف تدي كمذا وإن أنا كتر أو كتجين وإن أنا كتجين حرف كمذا حروفتي الله أكبر وتأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام وحكى له شرط يعني تأخير تكبيرة المأموم قفك إمامك كدبت تكنيه takbiirtiisu inay ka dambayso uu ka dib dhigo can takbiirati alimaami imaamka takbiirtiisii markuu imaamku allahu akbar ilaayu ra'da gaadho takbiirtiisii ay dhammaato ayaad adigu bilaabaysa laguma ogola imaamkii oo aan weli allahu akbarti aan weli ra'dii gaadhin inaad adigu sii bilowdo takbiirtaadu siday u dhan tahay waa inay ka dambayso takbiirta imaamka ila takbiirtani salaadii bay ka mid tahay adiguna ma'muum inaad tood imaamka ku xidhan tahay baad niyeysanaysaa salaadii wax ka mid a inaad la timaado imaamkii oon salaadaba xidhan dee lagu yeeli maayo imaamku salaadiisa maxay ku xidhmaysaa markuu ra'da gaadho ayay salaaddii guntamaysa markaad allaahu ak markaad halkaa marayso salaaddii weli may guntamin bar markaad tidhahdo ra'dii gaadho ayay salaaddii guntantay markaas imaamkii waa in horta salaaddiisii ay xidhanto markaa kadib iyaad adigu markaa bilaabaysaa salaadda geliddeeda faslun شروط الفاتحة عشرة فاتحتنا طبعا شرطي إياي لها كو الترتيب آياته هذه كلمته هذه بدأ إن سيدا يوكل الدنبيين لوكل الدنبيسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العكس الله آخرين والموالاة حرير عن لك رجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل كلا دو حوغا يرفكروا حوغا كدب هذا نصون نقضوا وهلكي كسي قاضو الرحمن الرحيم حين لها كسوعي فاتحة صلاة كسوعي ما فاتحة دون كسوعي مركا موالاد بالدوني ومراعاة حروفها ان حروف تيدي انو الاليو حروف تيدي انو الاليو وحرف البسيط سورة يمادو ومراعاة تشديداتها sidoo kale inuu ilaaliyo shadadkii ay lahayd faatixadu afar iyo toban shad bay leedahay waynoo iman doonaan shad walba waa inuu meeshiisii loogu talagalay uu markaa kula yimaadaa hadduu markaa shadkii shadadkii qaar ka tago dee wuxuu noqonayaa qof xaraf faatixadii ka mid a ka tegey buu noqonaya xaraf faatixadii ka mid a haddaad ka tagtana dee qof aan markaa faatixadii aqriyin oo kale iyuunbaad noqonaysaayoo salaadii iyaduna markaa kuu asixi mayso waay wa allaa yaskuta waa inaanu aamusin saktatan طawiilatan aamus dheer walaa qasiiratan aamus gaabanna waxbaan ka tegey walaa qasiiratan aamus gaabanna waa inaanu aamusin oo yaqsidu bihaa uu ugala jeedo qaطca alqiraa'a inuu qiraa'adii gooyo muwaalaad buu inoo soo sheegay xidhiidhin tani muwaalaadkii way gelaysa laakiin muwaalaadkaa ka sii guda ballaaran dee oo muwaalaadka waxaa soo gelaya maba u aamusino wax kalu akhriyey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كدنا وحسوستي النعمة إلهي أوسيه markaas allahuma laka alxamd allahuma laka alxamd allahuma laka alxamd xoogaa yaro ducaa salaaddii ku buri mayso dee wuu ducaystay mar hadduu ducaystay ama uu ilaahay u mahadnaqay salaaddu kagama burayso laakiin maxaynu leenahay faatixadii maxaad soo dhex gelisay wax ajnabiya deetana maxaa la waayey shardigii ahaa almuwaalaad marka sukuudkana iyadii unbuu noqonaya oo muwaalaadkii waxay keensanaysaa hadalkanana inaan la soo dhex gelinin aamusna inaan la soo dhex gelin laakiin sheekhu waa kan kala tiriye waxaynu ugu xambaaraynaa inuu muwaalaadka u jeeday inaan hadal la soo dhex gelin inaan hadal la soo dhex gelin keliya inuu muwaalaadka ugala jeeday iyaynu ugu xambaaraynaa si dee hadalkan shardigan dambana oo macno gaara u faa'iideeyo wa allaa yaskuta waa inaanu aamusin markaa saktatan tawiila hadduu iska aamusa un waabuu isilaawey markaasuu aamusay deetana aamuskii wuu dheeraaday faatixadii waa in lagu soo celiyo sidoo kale hadduu aamuso aamus gaaban waynu eegeynaayo maxaad u niyootay wayn odhana aamuskaa maad iska yar aamustay uun mise waxaad doonaysay faatixada inaad halkaa ku joojiso dib u soo celiso goyn bay kaa ahayd hadday goyn kaa ahayd aamuskaa gaabani faatixadii wuu jaraya haddaanay goyn kaa ahayne aada waxun ku yar mashquushay ama aada yar aamustay uun waad sii wadi kartaa haddii aamuskaagu aanu dheeraan wa allaa yaskuta waa inaanu aamusin saktatan awiilatan sukuut ama aamus dheer haduu aamusku dheeraado faatixadii waa soo celis walaa qasiiratan mid gaaban oo yaqsidu bihaa ula jeedo qaطca alqiraa'ati qiraa'adii faatixada inuu jaro iyadana waa inaanu la iman hadduu taana la yimaado iyaduna waxa weye faatixadii way goynaysaa soo celin bay noqonaysaa wa qiraa'atu kuli aayaatihaa waxaa kaloo iyaduna shardiga aayadihii ay faatixadu lahayd dhammaanteed dee waa in la wada aqriyon waxba laga tegi wa min hal basmalatu waxaana ka mida aayadaheedii bisinkii baa ka mida dee hadaad bisinkiisii lowdood alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin un ka bilowdo dee salaaddii kuumay asixin shaafici agtiisa sidaa ula soc waa inaad bisinkii la timaado bismi illaahi araxmaani araxiim hadda kor u akri maaha kii hoos u akhriyey hadduu ber hadduu bisinkii la yimid salaadiisu waa ansax innaga hadduu doona alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin tun hayna maqashiiyo kol hadduu bisinkii akriyey hoosba ha u akriye salaaddiisu way ansaxaysaa inuu ka goosanno maaha markuu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin tunina maqashiiyo kama goosanayna salaadee waa intaa la fahmo waxaa rukniga la doonaya waa maxay waa inuu bisinka akriyo ama hayna maqashiiyo ama yaanu ina maqashiinayo ina maqashiiyaana wanaagsan mar hadduu faatixada inteedii kaleba ina maqashiinayo inuu bisinkiina ina maqashiiyo iyaa iyaduna wanaagsan wa minha albasmalatu markaa bisinkii baa ka mida faatixada wa cadamu laxni اlmukhili bilmacnaa waa in aanu weecinin laxnigu waa weecintii xarafkii in la weeciyo ama maarata xarakadii la bedelo wa cadamu laxni in aanu xarakadii bedelin oonu xarafka ku dhawaqiisii weecinin weecin almukhili bilmacnaa macnihii meesha ka saaraysa xarake markuu qofkii bedelo inuu macnihii isbedeliy inaanu macnihii isbedelin baynu u kala saari haddii macnuhu isbedelayo faatixadaasi may asixin waa inuu hagaajiyo haddaanu macnuhu isbedelayn oo jaahilnimo ay ka tahayna jaahilo saasuu ugu dhawaaqaya macnuhuna isma bedelayo way u asaxaysaa markaa salaadu marka kii macnaha bedelayay sida ancamta calayhim oo kale ayuu ancamtu calayhim yii siraata aladiina ancamta calayhim kuwii aad u nimcaysay bay ahayd hadduu ancamtu calayhim yidhaahdo kuwii aan u nimceeyey bay noqonaysa markaa dee macnihii wuu isbedelay saasoo kale markay tahay waxaynu leenahay faatixadaasi ma asaxayso lakiin hadduu maala araxmaan araxiim ti araxmaan araxiim yidhahdo nuunkii fadxiyo araxmaan araxiim macnihii wax saasa isma bedelayo macnihii maqsuudka ah isma bedelayo markaa kole haday jaahilnimo ka tahay waynu ansixinay wacadamu laxni weecini waa inaanay jirin almukhili bilmacnaa macnaha bedelaysa wa an takuuna faatixadu waa inay dhacdo xaalata alqiyaami xaaladda uu saro joog ku jiro fi lfardi faralka markay tahay isagoo saro jooga waa inuu dhammeeyo faatixadii qaarkood u sii dhammaynaya waladaliintiibuu sii rukuucayaayo nuunkiiba isagoo rukuucsan ayuu nuunkii gaadhaya maxaynu odhanaynaa markaa kuumay asixin faatixadii maxaa laga doonayaa kaa wuu kacayaayo waladaaliintii buu ku celinaya haddii aan faasilku dheeraan haddii allahu akbarta uu soo maarata soo kala dhex geliyey uu soo celin salaadii o dhan faatixadii oo dhan laakiin markii waladaaliin markuu rukuucay buu isxasuustay inuu nuunkii ku dhawaaqay isagoo sii rukuucaya welina allahu akbar tii muu odhanin maxaa la doonaya intuu soo kaco ayuu hayr اlmaqduubi calayhim waladaaliin odhanaya iska rukuucaya laakiin hadduu allahu akbar tii ku dhawaaqay dee allahu akbar tii baa soo kala dhex gashay faatixada intii asaxday iyo iyo intan dambuu ku hagaajinayey markaa faasilkii muwaalaadkii baa meesha ka baxay muwaalaadkii ayaa meesha ka baxo faatixadii o dhan inuu soo celiyo iyay noqonaysa وأn يusmica nafsahu الqirاءaةa waxaa kaloo u sharطiya faatixadii inuu ismaqashiiyo qiraaadii ismaqashiintaana waa inagii sheegnay waa inuu afka de ka akriyo wa an laa yatakhalalahaa dikru أjnabiyun kana muwaalaadkii unbuu noqonay waa inaan faatixadii lasoo dhex gelinin dikri ajnebiya ajnebigani muxuuha marka ajnebigani waa wixii salaada ka ajnebiya ee salaaddu aanay keensanayn sida allahu akbar taimka aynu nidhi oo kale waa ajnebi maxaa yeelay wax keen faatixadii oona dhammaynin inaad allaahu akbar tiraahdo wax alla wax keensanayaa ma jiro oo haddaa kaan ajnebiga ahayni waa kii kaan ajnebiga ahayni waxa weeye adigoo faatixadii aqriyaya bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani araxiim markaad marayso ayuu imaamku dhameeyey faatixadiisii waladaaliin salaaddii jahriga ahayd bay ahayd deetana aamiintii baad la odhanaysaa imaamka sawma aamiin baad la tiri markaas haddana halkaa ka sii waday maaliki yowmiddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaiin waa caadi wey waxaase ka fiican faatixadaada inaad la sugto inta imaamku faatixadiisa uu dhammaynayo oo markuu isagu faatixada dhammaysto kadib aad adigu faatixadaada akrido laakiin haddaad iska sii bilowdo waa caadi way ku ansaxaysaa markuu aamiinta gaadhana taadii waad yar joojinaysaa aamiin baad la odhanaysaa haddana halkii inaad ka sii wadaa waa caadi way ku ansaxaysa waxaa kaloo markaas soo gelaya kaa aan ajnabiga ahayn imaamkiioo suurad kala akhriyaya ayaa aayad naxariiseed ama raxmadeed ama aayad cadaabeed soo maray inaad markaa raxmaddaa ilaahay weydiisato ina alabraara la fii naciim buu soo maray adigina faatixadda dhexda kaga jirta allahuma ajcalnii min alabraar inaad tidhaahdo ilaahu abraarta igu dar waa iska sunnoo way fiicanta haddana faatixada halkii unbaad ka sii waday marka wixii salaadda u sunno ahee loo loo jideeyo waa caadi wixii aan laakiin loo jideena wax keensada aanay jirin dikriba ha noqdo allahu akbarba ha noqdo allahuma laka alxamd ha noqdo muxuu ahaayey dikri kaleood ilaahay subxaanahu watacala ku xusaysa ha noqdo mar hadduu faatixada soo dhex galay faatixadii waa lagu soo wada celi faslu tashdiidaatu alfaatixati faatixada shadadkeedu arbacata arbaca cashra wa afar iyo toban bismi illaahi fowqa alaam laamkaa bismi illaahi waa kaas alraxmaani fowqa ra ra'da dusheeda alraxiimi fowqa ra iyadana ra'daasaa shidan alxamdu lilaahi fowqa laami iljalaala laamkaa magaca ilaahay ku jira yaa shidan rabi alcaalamiin fowqa alba ba'dii baa shidan ba'daa bal dhowr mararka qaarkood salaad ku daba tukanaysa a'imada alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin tu aad bay u yar badantay kuwan kale malaha wa iska alxamdu lilaahida iyo bismi illaahida waa la shadaayo iyo alraxmaan iyo alraxiimi shadku waa fiican yihi laakiin ba'daa bal aadha looga warhayo qaar badan waa ka shakiya aan inay ba'dii shadayaani iyo inay shadkii ba'daba ka tegin alxamdu lilaahi rabbi rabbi waa inu qofku quraada u tago iska iska iska hagaajiyo qiraa'ada maxaa iga khaldan u yidhaha rabi alcaalamiin fowqa alba ba'dii iyo shadan qaarkoodna rabi اlcaalamiin soo ma alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin baad weydiiya wadaadada inay asaxayso rabi miin baa meeshaa ku jira soo ma rabi اlcaalamiin haddaad tiraahdo dee miin baaad soo gelisay oo ba'diiba ba'dii hore saakinka ahaydba miin baad ku bedeshay iyadana aad sagaag alraxmaani fowqa ra iyadana ra'dii baa shadan alraxiimna waa fowqa ra ra'daasaa shadan maaliki yowmi اddiin daalkaa shadan maxaa la diidayaa maaliki yowmi diin iska jirta iyaduna maaliki yowmi diin haddaad tidhaahdo iyadana salaadii khatar bay ku jirta iyaaka nacbudu fowqa alyaa ya-dii baa iyadana shidan iyaaka iyadana maxaa la diidayaa iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu inad tiro iyadu macno kala bay noqonaysa waaba halisteeda iyaadu macno kale leeda markaa iyaaka nacbudu ya-da waa inaad shiddo wa iyaaka nastaciin fowqa alyaa iyadana ya-daa shidan iyaaka ihdina asiraata almustaqiim saadkii baa shidan فوق الصاد صادكي يا يدنا هل كان الشتكلي صراط الذين الذين واللامك فوق اللام لام كاسين واشدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام ضاد كأيو لام كهل كان الشدن ويجنا إلا الشدو للدونية حروفتي كلام دي اللي سكوا يا للدونية أنعمت عليهم غير المغضوب غين كاسوكل qaar badan baad arkaysaa oo sidii khaadoo kale ugu dhawaaqaya soomaalida khayr almaqduubi odhanay dadaad khayr almaqduubi tira salaadi ku asixi mayso xaruufta muhiimka iyagana in aad iyo aad la isaga ilaaliya ay tahay soomaalidu ay mararka qaarkood qaldaan waxaa iyaduna kamida nastaciin nastaqiin dadka qaarkood waad ka maqlaysa qolyaha waa laynaga daran yahay oo soomaalidu waa fiicanta qolyaha aan soo arkay xadii baa ka khariban saadkiina si kalaabay shiin baa igu dhawaaqay sharaata aladiina niman lana ku daba tukaday waa ka goostay ihdina sharaata almustaqiim waxaa kaloo soo arkay mid odhanaya mustaqiimtii mustaciim iyadana waan arkay oo qaafkiiba cayn u bedelay waa ummadaha kale soomaalidu inta badan qaafka iyo waa isaga fiican yihin laakiin waxaa dhacda daadka inaanu iska hagaajino weeyi oo sidii daalkiina ugu dhawaaqna mar iyo taada taada lafteeda saraata ta iyo siraada siraada aladiina bay qaar badan odhanayaan markaa taadii iyo daalkii farqiga u dhaxeeya inuu qofku barto carabkiisii uu layliyo waa laba xaraf oo kala duwan oon shaqo isku lahayn hadaad markaa si ugu wada dhawaaqdo dee macnihii khatar buu gelayaa macnihii markaa salaadiiba ku asixi mayso ilan waa inagin xuruufteedii oo dhan waa inaad sideedii ula timaado faatixada hal xaraf waa inaanad bedelin hal xaraf haddaad bedesho faatixadii ku asixi mayso hal xaraf hadduu kaa maqan yahayna iyaduna ku asixi mayso marka waxaa la doonayaa inuu qofku qur-aanka waan aqaanaayo keliya maahe faatixada salaadaadii oo dhan baa ku xidhan marka inaad had iyo jeer marka xalqad qur-aan aad aragtaba iska cala aqal faatixada iska sax sheekii aad aragtaa faatixada xuun buu kugu kordhinayey ha kuu saxo ha kuu saxo marka taasi aynu aad iyo aad ugu dadaalno faslun yusanu rafcu lyadayni fii arbacati mawaadica yusanu waxaa la sunneeyaa buu yidhi rafcu lyadayni gacmaha in kor loo qaado fii arbacati mawaadica afar meelood cinda takbiirati اlixraam marka salaadda la xidhanayo allaahu akbar markaasi waa kow wa cinda arukuuc marka la rukuucayo allaahu akbar wa cinda alictidaal marka rukuucdii laga kor noqonayo samica allaahu liman xamida wa cinda alqiyaami min atashahud اlawal marka laga kaco ataxiyaadka dhexe marka laga kaco marka waa marka la kaco qofkuu istaago yuu gacmihii kor u qaaday maaha isagoo fadhiya markuu istaago ayuu kor u qaadaya afartaa meelood ayaa gacmaha kor loo qaadaayo in gacmaha kor la qaada afartaa jeerna waa sunne wixii intaa ka soo hadhayna gacmaha kor loo qaadi maayo ee qofku markaa sujuudii o kale markuu sujuudayo wuu sujuudaya inusoo gacmihii kor u qaadin markuu sujuudda ka soo kacayo wuu ka soo kacaya una allahu akbar tin buu la imanaya isagoon gacmaha kor u qaadin intaasaynu maanta ku dayn doonaa in sha allahu tacala wsala allahu waslm ala nabiyina maxamed allah